ayaynu ku bilownay madaxweynihii ugu horreeyey ee koonfur afrika ay yeelato madow ah islamarkaana ahaa hogaamiyihii dhaqdhaqaaqii lasoo dagaalamay midabta koorka beri ka jiri jiray dalkaasi ayaa lagu aasay tuuladii uu ka soo jeeday ee qunu ee gobolka eastern coob ee dalkaasi dhowr kun oo qof oo isugu jiray xubno ka tirsan qoyskiisa ehelada mandela iyo asxaabtiisa ayaa iyagu isu soo dhoweeyey isugu yimid goobtaasi aaska waxaana ka qayb galay munaasabadda aaska sida uu quunu kaga soo warramayo wariyaha v o eda sket bob waa scott bob waa kan waxaa soo kubaya warkaasi maxamed colaad xasan
nelson mandela ayaa iirka la dhigay maanta ooxada isagoo lagu aasay meel buura dhexdooda dhulka uu yaraantiisa ku soo koray isagoo ay ammaan ku sagootiyeen saaxiibbadii xubno ka tirsan qoyskiisa iyo dad kale oo la dhacsanaa qiyamkii uu taagnaa mandeela iyo taariikhdii uu ka tegey ninka ay muddada dheer saaxiibbada ahaayeen axmed katraada ayaa ugu yeedhay master mandela walaalkii ka weynaa isagoo la baroortay markii uu xusuustay wixii uu soo maray tobannaankii sane ee ay ku wada jireen halgankii ka dhanka ahaa nidaamkii midab kala sooca dalkaasi iyo xabsigii jasiiradda roben island ee ay mandela iyo isagaba ka mid ahaayeen ilaa iyo afar kun iyo shan boqol oo qof oo u xiriraa halgankaasi markii iigu dambaysay buu yidhi ee aan arkay mandela isagoo nool waxay ahayd mar aan ku booqday cusbitalka waxaa iga tambadisay murugo iyo dareen waan ooye buu yidhi gacanta ayuu iga qabtay mandela runtii waxay ahayd arrin niyadjab weyn igu noqotay waxayna iga soo saartay dhammaan wixii shucuur ah ee igu jiray xusuustii aan soo marnay oo dhan gabadha uu awoowaha u yahay mandela nandi mandela ayaa soo xusuusatay in qoyskoodu uu ahaa aabbe taana ay keento in loogu yeedhay magaca qabiilkiisa ee loo yaqaano ee madiiba zoomo madiba yemyem ngolomsila zondwa zintshaba zingazumenza nto iyadoo ku hadlaysay afka qowmiyadda uu mandela ka soo jeedo ee qowsaha ayay tidhi mandeelow aad halkii aad lahayd ku naso dhulkii ehelkaaga ee aad ka soo jeeday waad soo gudubtay safarkii dheeraa ee aad u soo gashay inaad u horseeddo dalkan qiimaha uu maanta leeyahay madaxweynaha koonfur afrika jacob zuma ayaa u bilaabay dadkii isugu yimid aaska ku luuqaynta heesta halganka ee koonfur afrika taasoo midhaheedu ay ka mid ahaayeen haddii aan nahay dadka madow waxaan u ooyeynaa dhulkeenna ee ay qabsadeen dadka caddaanka ah master zuuma ayaa hadalka qaatay oo sheegay in maanta ay tahay maalinta soo afjaraysa safar dheer oo uu mandeela ku soo jiray shan iyo sagaashan sannadood islamarkaana dadka reer koonfur afrika aysan xusuustooda ka guuri doonin wakhtigii uu la soo qaatay master zuma waxa uu yidhi waxaad ahayd runtii bani aadam khayrulcaadi ah waxaadna sii ahaan doontaa iftiinkanna hagaya ee noo iftiiminaya dariiqa inta aan ku guda jirno safarka dheer ee aan ku dhisayno koonfur afrikadii aad ku riyoon jirtay weligeen kuuma iloobayno sida adigoo naga tegey waxaad weligaa ku nooshahay quluubteenna iyo maskaxdeenna dadka ku nool tuulada khuunu ayaa iyaguna isugu soo baxay buurka agdhow halka uu aaska ka dhacayey si ay uga daawadaan munaasabadda aaska shaashad weyn oo halkaa la suray islamarkaana ay u sagootiyaan halyeyga ay ku faanaan zulani msabo oo ka mid ahaa ayaa qaba dareen isugu jira farxad iyo murugo dhinac markaad ka eegto waa farxad buu yidhi mar haddii uu ka nasanayo dhibaato muddo dheer uu soo maray haddana dhinaca kale waxaan dareemayaa buu yidhi murugo maadaama uusan xaggeenna ka dhiman oo xusuustiisa ay mar walba nala jiri doonto sibomjil m fogwa oo iyana dadkaasi ka mid ahayd ayaa la kulantay master mandela iyadoo dhallinyaro ah kadib markii laga sii daayey xabsiga in ka badan labaatan sannadood waxay sheegtay in wixii ay ka baratay mandela ay u gudbin doonto afarteeda carruurta ah markaan ka hadlo bay tiri mandela waxaan u sheegaa carruurtayda in sabarku uu midho dhalo nelson mandela waxa uu ka mid yahay dadkii ugu adkaysiga badnaa inta aan dad aqaan dunida wuxuu ka mid ahaa raggii u istaagay xaqa iyo sinaanta dadka reer koonfur afrika xafladda aaska xafladda aaska kadib koox yar oo baroor diiqaysay ayaa u sagootisay naxashkii uu ku jiray meydka mandela halkaasoo allabari dhaqameed loogu sameeyey ka hor inta aan kama dambaystii iilka la dhigin mandela oo aan laga dureersan
warbixintii scott bab uu nooga soo diray magaalada tuulada qono oo lagu aasay maanta madaxweynihii hore ee waddankaasi nelson mandela waxaa inoo soo jeedinayey maxamed colaad xasan haddaba geerida iyo aaska nelson mandela kadib halkee ayaa koonfur africa uga dhaqaaqaysaa meesha ay ku sugan tahay su-aashaas iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya oon hordhigay rofesor cabdi ismaaciil samatro macalinka jaamacadda minnesota ee dalkan maraykanka iyo weliba tan britoria ee koonfur africa ahna madaxweynihii hore ururka cilmi baarista ee ururka afrika waxaana khadka telefoonka isoo ku sugan magaalada minneabolis aan weydiiyey ugu horeyn sida uu arko aaska iyo duugta nelson mandela horta walaal haaruna marka ugu horeysa ninkaas waxaa nin geesi ah oo dadnimo wixii ilaahay la dooniyey u dagaalamayay marka allah u naxariisto ayaan leehay waxaa loogu baroor diiqay waxa weeye ninkani wuxuu madax ka noqday dagaal dheeraa oo ilaa afar qarni soo socday oo la doonayay xaqa dadka madow in lagu helo mana macnaheegu maahayn xaqa dadka madow in la helo in dadka caddaankaa la adoonsado ama waddanka laga eriyo laakiinse inay dad ku sinaadaan waddanka khayraadkiisa wada qaybsadaan waxaa loogu baroor diiqaya iyo ahmiyaddu mandela leeyahay waxa weeyaan dagaalkaasi halku soo gaadhsiiyey iyo meesha la doonayo in la gaadhsiiyo oo weli aan la dhammaystirnayn ayuu qiimihiisu yahay walaal waa garta bal waxaad wax yar ka hadashaa dagaalka aan dhammaystirnayn waxa uu yahay walaal maanta haddaad koonfur africa tagtid anigu waxaan ugu horreysaan tegay markii cunaqabataynta xagga cilmiga laga saaray ee mandela lasoo sii daayay dabadeed labiyo sagaashankii baa igu horreysay waddanka dagaalkaasi waxaa ka mid aan dhammaan waxa weeye markii dowladnimadan cusub ee mandela madaxda ka yahay la qaatay afar iyo sagaashankii weli dhulka ilaahay abuuray ee waddanku leeyahay boqolkiiba toddoba iyo siddeetan dad cad ayaa iska lahaya dowladda iska lahayd dad cad baana u badnaa dadka madow ee faraxa badan leh waxaa la iskugu soo xidhxidhay oo lagu soo ooday boqolkiiba saddex iyo toban dhaqaalihii waddanka boqolkiiba siddeetan dad cad baa lahaa inkastoo xoogga dhulka lagu dhisay ama jidadka lagu dhisay ama daaraha lagu dhisay ama korontada lagu dhisay ama damska lagu dhisay dad madow xoogoogii u ahaa marka waxaa dagaalkaan dhamaystirnayn waxa weeyaan welitii maanta way joogtaa inkastoo dowladdan a n c du ay guryo fara badan u dhistay dadkii oo jaamicadihii dadkii loo furay loo diidana maalan haddaan jaamacadda bretoria kaaga soo qaado waxayd xaruntii lagu sameynayay dadka dowladda caddaanka u shaqeeya ee dadka madowna lagu garaaci jiray maantase boqolkiiba konton ardayda meeshaa ku jirta oo u dhow ilaa konton kun oo qof waa dad madow marka meelo wanaagsan waa lasoo marayaa laakiinse jidkani wuxuu socon doonaa aniga si ay la tahay ugu yaraan boqol sannadood oo dambe wuu sii soconayaa haddaan indhaha laga qaadin weeyan walaal bal wax yar haddaan ka hadalno hoosu gallo gudaha bulshada koonfur africa dowladnimada waan ka hadalnay inuu markii ugu horreysay mandela uu noqday madaxweynaha madaxweynihii ugu horreeyey madoobe waddankaas isaga laba madaxweyne ay ka dambeeyeen kan hadda hayo uu ku jiro laakiin dhinacyada kale dadka madowgu ma madax bannaan yihin waxa weeyaan dadka madowgaa saddex qaybood ayaad walaal u qaybin kartaa waxa weeyaan inta yare markaa wax taqaanay dowladnimada la qaatay afar iyo sagaashankii oo qaarkood anigu hanahad u aqaanay oo maanta noqday billionaires maagaana hayday ugu badnaadaan shaqo yar haysta weeyaan dad caynkaasa oo la dhaho black empowermentka lagu abuuray ama waxaan la yidhaaho xoojinta dadka madowga xagga dhaqaalaha dad ayaa soo kacay fara badan uu ka mid yahay iminka ninka xisbiga talada haya waddankaasi ku-xigeenkiisa ramaposa la dhaho wax weyn muu haysanoo suweytu ku noolaan jiray maantana waxa weeyaan dadka tobanka qof ee ugu xoolo badan waddankaasi marka dad caynkaasoo waxoogaay oo soo kacay way jiraan dad kaloo shaqooyin helay oo iyakana lagu qadari karo waxoogaa oo iminka ka muuqda way soo kaceen laakiinse boqolkiiba lixdan ilaa toddobaatan dadka ku nool waddankaasi madowga ah weli way rafanayaan walaal waa garta ka waran south africa doorkii ay ku lahayd dunida iyo africa sida u ahaanaya mandela kadib waxa weeye mandela iyo gaar ahaan ninkii ka dambeeyey embeki la dhahay ayaan dooni inaan isku qiyaaso labadaba oo had iyo jeer waa la isbarbardhiga horta africa waxa weeyaan south africa may xorowdeen haddaan afrikada kale dhabar hayna u noqon oyna gaashaan u noqon ama jamciyadda quruumaha ood markaa dee dhowr iyo afartan cod afrikaanku ku lahaa iyo dadka kale mathalan adduunyada saddexaad ka yimid ama malaysia ha ka yimaadaan ama masar ha ka yimaadaan ama bra- ha ka yimaadaan brazil ee u doodayay in meeshani xornimo noqoto dadkaasi weli way nool yihiin waana dadkii u badnaa ee madaxdoodu timiday ee baroordiiqdii loogu qabtay magaalada Soweto ee waddanka Mareykanka ee waddanka Koonfur Afrika marka Afrika gaashaan ayay u ahayd waxaad moodaysaana dhaqaalaha mathalan markaad ka soo qaadid Tanzania ilaa Angola oo Angolana wax we- wax badan oo xo- xornimada kama sii horreyn toban sannadood iyo xoogaa ka horreysay waxa weeyaan dadkii caddaanka ee Afrikada koonfureed deganaa dhaqaalahaas oo dhan dhulkay dhigeen oo mathalan Mozambique waxa weeye iyo Angola waxaad noqon waxaad moodaysaa haddaad tagtid ood aragtid waagii gobonimada South Africa ay qaadatay dhul la tirtiray sida Muqdisho oo kale aad me- meelo kastaba ku arkay ayaad moodaysay markaad Afrika dhaba lafdhabar ahayd waxaad moodaysaase gaar ahaan markuu Mbeki ahaa madaxweyne ku-xigeenka odayga Mandela wuxuu ku yidhi waddankan markaan anigu deganaa ee toddobiyo to- sa- sagaashan iyo toddobiyo sagaashankii ee wuxuu ku yidhi imika sii tababaro ee intan anigu madaxweyne ahay marka isagaa maamulayay wixii ku saabsanaa dowladnimada iyo ee, maamulka dowladeed mbekena wuxuu soo saaray wuxuu yidhi africa waxa weeyaan gaashaan baynu ahayd markii madaxweynaha uu qabtay sagaal iyo sagaashankii waan joogay victoriaan joogay ee codkii ugu horreeyey hadalkii ugu horreeyuu ku hadlay ee uu kaga hadlay baarlamaanka markii la dhaariyey wuxuu yidhi i am an african nin afrikaana ayaan ahay qof afrikaana ayaan ahay taariikhda koobay ka ahayd wuxuuna abuuray markaa in south africa wixii hay taageeri karto africa dhaqaalaheega iyo siyaasadeeda isku keen keenteeda iyo walaaltinimadeeda uu mandelana dee dhab lafdhabar u ahaa in arrintaa lasii wado marka waxay abuureen mathalan waxa la dhaho nepad oo urur la dhaho oo dhaqaalaha africa dib loogu habaynayo wuxuu kaloo abuuray waxa weeyaan baraarugii africa ama renaissancekii ee africa ayay abuureen maantana wuxuu ka shaqeeyaa waan maalin dhoweyd baan kula kulmay magaalada dooxa ee waddanka qatar weli wuxuu ka shaqeynayaa mbeki ee sidii lacagta khayraadka faraha badan le looga xado africa oo iminka lagu qadaray sanadkiiba labaatan bilyan oo dollar oo laga xado africa sidii loogu soo celin lahaa marka waxaad moodaysaa waxa weeyaan taariikhdii mandela waa la taageerayay abaalkeegii inay soo celinayaan ayaad moodaa dadaalkoogu inuu yahay dowladdan iminka joogta ee zuma uu ka madax yahayna sidaa uma dardar badna laakiinse ka uma eh, kama kama indha eh, indhaha kama qarsanayaan waxyaabaha afrika ka socda walaal ka waran dunidu sidaa uga hadashay mandela madaxda caalamka ee koonfur afrika tegtay iyo sida u qadarisay waxa weeyaan laba weji bay khudbadahaasi lahaayeen ama obama ha ahaado ama david cameron ha ahaadaan ama kuwa kale ha ahaadaane waxa weeyaan mid loo ooyayo mandela qofku ahaa inuu waddankii xoreeyey uu dadkii isku keenay uu dib heshiisiis keenay waa dhabtaas waxaysana ka hadlin waxa weeye walaal maraykanku waxa uu gaadhsiiyey south africa mandela uu ahaa terrorist ilaa laba kun iyo sideedii liiskooga iyo khayraadkay ka xadeen yurub south africa ee dadka madow xoogoogi ahaa marka hadday baroortoodu dhab tahay waxay samayn lahaayeen intay ku yidhaahdaan dadka afrikaanka ah odaygan wuxuu ahaa geesigii adduunka ugu dambeeyey laba eh, boqolkii sannadood ee ugu ugu dambeeyey laakiinse waxaanu doonaynaa inaynu ka cudur daaranno xumaanta wa- dowladaha iyaga iyo wadamada iyadu waxay ku sameeyeen dadka afrikaanka ah iyo khayraadkay ka boobeen marka caf ayaanu inir weydiisanaynaa maanta uu mandela geeriyooday waxaanu ku ballan qaadanaa shan boqol oo bilyan oo dollar inaanu south africa siino si dhaqaalaha dadka masaakiinta ah loo dhiso iyo aqoonta dadka yaryar ee masaakiinta ah ee weli ku leedaya ee, ee, ee, muxuu ahaa ee, dhaxalkii hay ka heleen foosha xumaa ee ay ka heleen apartheid
profesor cabdi ismaaciil samater oo macalin ka ah jaamacadda minnesota ee maraykanka iyo bretoria koonfur afrika ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna ugu waramayay haruun macruuf